subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subaxnimo axada oo bisha maarso ay tahay sideed sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a isbeddel lagu sameeyey xeerka isgaarsiinta somalilan oo muddo dheer laysku haystay maanta ayay noqotay in xeerkan isgaarsiinta somalilan ee la yaqaano xeer laba konton ee laba kun iyo koob iyo tobankii soo baxay inuu baarlamaanka somalilan ku sameeyey wax ka bedel qodobkiisa saddexaad oo runtii sheegayay dhowr farqadood oo xayiraadka samaynaya ama u xayirayay in laga saaro
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan kulan caalami ah oo yeesheen haweenka suxufiyiinta afrika oo lagu soo gebagabeeyey magaalada kasablanka ee dalka morocco qodobada kale aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a puntland oo hakisay doomaha kalluumaysiga ee ka yimaada dalalka shisheeye sababoo la xidhiidha xanuunka covid iyo wararkii cayaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
iyada oo dowladda maraykanka ay xaqiijisay dhimashada sagaal iyo toban qof oo uu soo ritay xanuunka coronaviruska ayaa xubno sare oo ka tirsan maamulka trump ay sheegeen inay kordhinayaan qaybinta waxyaabaha lagu ogaan karo in viruskaasi qofka uu hayo tirada dadka ee uu asiibo cudurkan gudaha maraykanka ayaa waxay gaaraysaa sida la sheegay xalay ilaa iyo afar kun oo qof waxaana la sheegay inuu cudurkan ku habsaday kalabar gobolada dalka maraykanka sida pennsylvania indiana minnesota iyo nebraska waxaana la xaqiijiyey keesas hor leh oo dhimasho ah inuu ka dhacay gobolka florida madaxa laanta daawooyinka iyo fayaqabka cuntada marka la eega dalka maraykanka stephen horn ayaa waxaa warbaahinta uu kula hadlay aqalka cad ee dalka maraykanka isagoo iska fogeeyay eedeymo la xiriira in aysan la tacaalin cudurkan gaar ahaana marka ay noqoto geynta goobihii looga baahnaa qalabka lagu baaro viruskan meelaha uu kusii fidayo marka loo barbardhigo ayaa la yiri dalalka kuuriyada koonfureed iyo jermani oo si weyn uga jawaabay baahidaasi kooxda taalibaan ayaa sheegtay in heshiiskii ay la galeen dowladda maraykanka ayna bedeli doonin mabda'a uu ku dhisan yahay ururkooda gaar ahaana hoggaankooda sare ee dalka afghanistan waxa ayna sheegeen inay yihiin dowlad islaami ah oo la dagaalamaysa ciidamo shisheeye oo qabsaday dalkooda hadalkan dambe ee ka soo yeelay kooxda taalibaan ayaa waxa uu shiidaal kusii dari doonaa iskudaygii aan la hubinayn uu maraykanku hormuudka ka ahaa heshiis ay kala saxeedeen usbuuc ka hor labada dhinac kaasoo ka dhacay dalka qatar warka kooxda taalibaan ayaa sidoo kale waxa uu imanayaa maalin kadib markii mid ka mid ah warbaahinta maraykanka ay werisay in dowladda maraykanka ay ogaatay in kooxdan aysan dhabka ahayn xidhiidradii heshiis iyo ballanqaadyadii ay galeen bishii februari sagaal iyo labaatankeedii subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale maamul goboleedka puntland ayaa muddo bilah joojiyey in xeebaha deegaanadaasi ay toos u tagaan doomaha kalluumaysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekeda boosaaso arrintan ayaa qayb ka ah dadaalo maamulkaasi uu uga hortegayo xanuunka fayruska corona warbixina daba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga nuux muuse berjeeb halkaaha dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da idaacaddii subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan
waa tahay haddii bal dhinaca kaleeto aan eegno warkaasi waan usoo noqon doonaa puntland ku saabsan cabdixakiimow cabdixaafidow bal haddii mar kale aan dib ugu noqonno dhinacii wararkeena mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan ayaa shalay waxay soo dhigeen mooshin ay ku saxiixan yihiin labaatan mudane oo ku saabsan wax kabeddelka xeerka isgaarsiinta oo ka qeyb ahayd koontadii internetka ee shirkadda som cable wax kabeddelka xeerkan ayaa fududeynaya in shirkado badan oo dhinacyadaasi ah in ay keenaan internet ay kusoo dhiirageli kusoo dhiiradaan maalgashiyo dalkooda ah haddaba isbedelada dalalkaasi ay ku sameynayaan aan ku celiya halkaasi haddaba isbedelka iyo saameynta uu yeelan karo ayaa cabdixaafid cawl ismaaciil uu ka wareystay xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed waabeereeyo oo ahaa xildhibaan wax ka soo saxiixay isbedelkan xaafidoo xeerkan waxaa la yidhaha xeer number conton waxaanu soo baxay laba kun iyo koob iyo tobankii waana xeerka communicationka la isgaarsiinta somaliland xeerkan markii la ansixiyey laba kun iyo koob iyo tobankii waxaa ku jirtay cabdiwaaxidow in bahalkan xarkaha cabalka loo xidho shirkad la yidhaha som cable oo dalka laga leeyahay somaliland xeerkan ayaa markaa marka horeba cabasho laba kun iyo koob iyo tobanka ay bilaabeen kambaniyada kale ee communicationka ama isgaarsiinta ka shaqeysay ee somaliland waxaana xeerkaasi runtii berigaasi uu ka hor imanayay dastuurka somalilan qodobkiisa koob iyo tobnaad uu sheegaya in la doodo ama habka dhaqaale aanu noqonin mid cid gaara ku hooseeda ama loo xidho oo dalka somaliland uu yahay waxa loo yaqaanaa suuqa dhaqaalaha ee xorta ama free market oo markaa ay xaaraan tahay waxa loo yaqaana minabeli ama kootadu waa tahay runtii markaa keneriinkaas sumkayban ayaa berigaas xeerku uu siinayay inuu keligii xarig keeni karo wadanka waktigaas oo dhan markiiba oo berigaana baarlamaanku ira lagu kala helay ilaa intaa waxaa socotay ama dawladihii kala gudisay ka socotay in arrinka xeerkaasi aanu waafaqsanay dastuurkeena somaliland ugu dambeyntii maanta ayay noqotay xeerkan isgaarsiinta somaliland ee la yaqaano xeer laba konton ee laba kun iyo koob iyo tobankii soo baxay inuu baarlamaanka somaliland ku sameeyo wax kabedel qodobkiisa saddexaad oo runtii sheegaya dhowr farqadood oo xayiraada sameynaya ama cid u xayiraya in laga saaro laguna celiyo sidii dastuurku sheegayay in shirkadaha reer somaliland ay u tartami karaan si siman oo keeni karaan xarkaha cableka ee fiber optic cableka loo yaqaano Waa tahay.
maanta koowaada la siinayo weliba shirkadaha wadaniga ah loola fasaxo inay si aan kala faquuq lahayn u maalgashan karaan keeni karaan sii dhex marin karaan ka sii gudbin karaan oo wadamo kale usii gudbin karaan kuna fidin karaan xarkaha dhulka badda hoosteeda madaxeebaha iyo dhulka jamhuuriyadda somaliland oo dhan waa tahay xildhibaan maadaama oo dastuurka somalilan markii horeba uu qorayey in suuqa ganacsigu uu xor yahay maxaa horeba kootada loogu xidhay maxaase muddada intaa leeg uu u qaatay runtii waa arrin aan iska khalad ah bay runtii ahayd oo baarlamaanka waxa weeyaan baarlamaanka laftiisa argii uu dee ku tallaabsado waxyaalaha marka dambe la isla arko inuu ka- kasoo jeedo dastuurka in maxkamadda sare loo gudbiyey matalan ama baarlamaanka madaxweynuhu kusoo celiyo ayay ahayd may dhicin madaxweynihii xilligaa joogay marka calaa kulli xaal intaana waxa socotay in arrinkaa laga howlgalo runtii khalad dhacayna wuu ahaa laakiin ilaahay amarkii maanta ayay arrintaasi suura gashay oo golaha wakiilada ee somaliland ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen waxaana uu mari doonaa golaha guursiga saasaana uu ku saxi doonaa madaxweynuhu oo qodobkaasi uu somaliland ugu celin doonaa keenista xarkaha cabalku inuu noqdo mid loo siman yahay oo dhammaan ciddii u leh ama capacity ama u leh awood inay keeni karto kambaliyada somaliland waa uu hagaag maanta haddii la yidhaha wadanka ugu baabi'i doonaa insha allah uu ugu hirgeli doonaa waa tahay xildhibaan Eh, waxaynu ognahay in dhowaan somalilan iyo jabuuti ay dhex martay waxoogaa xurguf ah oo dhinaca keebelada ku saabsan Eh, ma jiraa wax cadaadis oo dibadda idinkaga yimi oo iminka soo dedejiyey in aad xeerkan meel marisaan waay may horta arrinkaasi waxa uu berigaa ku saabsanaa sida ay ka hadleen labada wasiir isgaarsiinada somaliland iyo jabuuti waxa weeyaan xariga loo yaqaano dheer oo ay jabuuti iska leedahay oo heshiis ay dhowaan ku gaadheen waddanka jabuuti iyo soomaaliya iyo kenya markaas may wax runtii somaliland khuseeye bay ahayn xarigaasi submarine optic fiber cableka loo yaqaano dheer jabuuti ayaa iskale soomaaliya iyo kenya iyo iyo iyo jabuuti heshiis bay galeen inuu xeebaha maro marka somaliland kanu haysan wax ruqsad ah oo maxay ahayd somaliland bixisay waayo xeerkuna markaa muu furayn oo heerka dee shirkada sabkiiba dib baa markaa u haysatay sharciga wadanka keenta xarigaas marka runtii isaguna soomaaliya iyo wadadaas mudada ayuu marayay ee kusoo leexanin somaliland waa tahay xildhibaan waxaa jira shirkadaha isgaarsiinta ee waaweyn ee somalilan isuma tallawsana hadday noqoto internet iyo haddii ay noqoto telefoon caalamkuna waa isku furan yihin culays badina dadweynaha waa ka haystaa taa lafteeda inaad wax ka qabataan miaanay habboonayn hadda runtii waxaa loo yaqaano dee inay wada hadlaan shirkadaha isgaarsiinta ee somalilan waa wax dhow ah waxaa loo yaqaano interconnection kaima inay iyagu wada hadlaan wax loo baahayay laakiin shaqada wasaarada isgaarsiinta somalilan weeye ee saafurisa weeye dhowr jeer iyada oo negotiation iyo wadahadal wada ayaa igu dambeysay xeer baarlamaanna uma ubaahnaanay interconnectionku waxaan filayaa in xeer hoosaad lagu maamuli karo sidii ay iyagu iyo ay heshiis wada gaari lahaayeen marka ma garanaya sababta ay dee wasaarada isgaarsiintu ay hawshaa ugu dhiiran ladahay kole caqabado badan waa ka hor yimaadeen laakiin iyaduna wati waktiyada kamid waxaa laga yaaba arrintaasina inay dhawaan dhacdo iyaduna insha allah
xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeye oo ka mid ah xildhibaanada somalilan oo shalay maamulkaasi uu hordhigay mooshin ay ku siixnaayeen labaatan mudane oo isagoo ku saabsan isbeddel lagu sameeyey xeerka isgaarsiinta oo u warramaya cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu kaasi ahaa
maamulka puntland ayaa muddo bil ah ka joojiyey in xeebaha deegaanadaasi ay toos u taga andoomaha kalluumaysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekadda boosaaso arrintan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalo maamulkaasi uu uga hortegayo fayruska corona warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyahyaga nuux muuse birjeeb arrimaha fayraska corona iyo arrimo kale ayaa lagu soo qaaday shirkii toddobaadlaha ee maamulka oo qabsoomay xalay fiidkii balse horey u ahaa khamiisle aan toddobaadkii tagay qabsoomin sababo aysan sheegin dowladda wasiirka warfaafinta puntland cali xasan axmed sabari ayaa sheegay in dowladda ay samaysay dadaallo lagula tacaalayo fayraska corona haddii uu soo gaaro deegaanada puntland ayna wadaan dadaallo looga hortegayo waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka laga dhageystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhahdo coronaviruska oo ay howl badan ka qabatay wasaaraddu ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaalayaal eerboorada waddanka dhammaantood waxaana la geeyey qalabkii maxay ahayto lagaga hortegi lahaa arrimahaas waxaa la diyaariyey guri maxay ku yaalla eerboorka sanaal maxamed abshir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay ahay toy gaalkacyo boosaaso garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahay toy dadka lagu lagu karantiimanayay muddo kooban
shirka ay yeesheen golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo madaxweyne deni ayaa sidoo kale looga hadlay shirka shan iyo tobanka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada garowe ee uu horey ugu yeeray madaxweyne deni wakiilada puntland ee dowladda federaalka u matala arrimaha kale ee laga soo saaray shirkii xalay waxaa ka mid ahaa go-aan muddo bil ah lagu hakinayo doomaha kalluumaysiga ee sida tooska ahi u abbaara xeebaha puntland waxaa kale oo laga wada hadlay in go-aan xukuumaddu ku gaadhay berito laga bilaabo oo bishii sideed tahay bisha saddexaad laba kun iyo labaatan doonyaha kalluumaysiga inayan ku soo xidhanin marsooyinka puntland marka laga reebo boosaaso amarkaasna waa la bixiyey waxaa kaloo oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha shan iyo tobankeeda oo ahaa wadatashiga puntland shacab iyo dowladba oo guddiga laga dhegaystay qabanqaabada arrintaasina si fiican bay u socotaa waxaa la diyaariyey meelihii martigelinta iyo guddiyo loo qaybiyey arrintaasina si habsami ah bay u socotaa doomaha kalluumaysiga ee go-aanka laga soo saaray ayaa kalluun ka iibsada kalluumaysatada xeebaha puntland iyadoo doomaha ugu badan ay ka yimaadaan dhanka dalka yemen sidoo kalena ay jiraan kuwo ka yimaada ilaa dalka iiraan nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwanee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa washington maanta waxay ku beegan tahay sideedda maarso magaalada kaasabalaanka ee dalka morocco waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka caalamiga ah ee loogu qabtay gabdhaha warbaahinta afrika halkaasi shirkaasi waxaa ka qayb gashay maryan seela cabdirasaaq oo iyadu ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka soomaaliyeed oo ugu warantay cabdifataax cawil ismaaciil oo istuudiyaha igu wehelinayaba khadka telefoonka ah cabdixaafid ayaana u warantay kulankan marka ugu horeysa haddaan aan kaaga hor dhaco waxa weeye kulan ay isugu yimaadeen in ka badan saddex boqol oo haween oo saxiifiyiin oo ka kala yimid qaaradda africa oo ay matalayaan afar iyo konton dowladood soomaaliya qeyb ayay ka ahayd waxyaabaha looga hadlayeyna waxay ahayd cimilada bedelada cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan qaaradda africa qaaradda africa oo la ogyahay in dhibaateynta iyo iyo wasaqeynta hawada inta ay ka geysanayaan ay afar percentage ay la eg tahay haddana ay tahay qaaradda u dhibaataysan dhibaatooyinka wasaqeynta loo geysta hawada iyo iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbedelada cimilada dadka ugu dhibaatada badan ee ku dhacda ayaga ay yihiin marka ujeedadu waxay ahayd sida doorka suxufiyiinta gaar ahaan haweenka africa uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta dadka reer ku nool qaaradda africa oo dhan ayuu ujeedadiisu ahaa waxyaabaha laisla meldhigay oo inta labada cisho ay socotay shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa saameynta cimiladu ay ku yeelatay caafimaadka sida malariyadoo kale cloroo kale iyo weliba skin cancerka ku dhaco waxoo kaleeto oo lasla soo qaaday oo laga wada hadlay sida loo horumarin lahaa dalabka beeraha soo saaraan cunto natural ah laakiin isbedelada iyo dhibaatooyinka cimiladu ay saameyn ay ku yeelatay sii dhammaanayso sidoo kale waxaa laga hadlay sida loo heli lahaa biyo nadiif ah maadaama aynu ognahay in biyihii nadiifka in ay helaan qaaradda africa sanad walba ay la daaldhacayaan soomaalina ay qayb weynba ay ka tahay sidoo kaleeto waxa ayna hoosta laga xariiqay sidii loo horumarin lahaa magaalooyinka africa si loo heli lahaa dhul doog leh islamarkaana ay dhaqaale usoo gelin lahaayeen magaalooyinka africa shirkan waxa weeye shirkii wejigii saddexaad waxaa kasii horeeyey sanadkii hore ka shirarkan oo kaleeto ah oo looga hadlayey afrikaanka tahriibo u tahriiba yurub iyo maraykanka ayaa laga hadlayey waa tahay maryan maadaama oo shirkan ay ku sugnaayeen gabdhaha saxafiyiinta ah ee africa aynu ognahayna in inta badan tayada iyo fursadaha ay gabdhaha saxafiyiintaah ay ku yar yihiin dalalka africa ma laga hadlay sidii gabdhahaasi loo tabantaabin lahaa hadday noqoto teebabaro hadday noqoto marka ay dhibaatooyinku ay la soo gudboonaadaan in wax lala qabto ujeedada ugu muhiimsaneed ee la isugu yimaada ayaaba taa sababtoo ah marka laga hadlayo cimilo anagu ma nihin dad oo scientists ah oo saynisyahno ah sayniska wax ka yaqaana ma nihin dad waxaa nahay wariyaal ah marka in wariyaasha naftirkoodii la baro basiga ama aas aaska cimiladan iyo isbedelkeeda iyo dhibaatooyinka taaso oo ay tababara ahayd marka tababar ayaana la siinayay si waxyaabihiina la tababaray aynu u qaano oona dib aynu ugula laabano wadamada aynu ka nimid sidaas lamarkaana aynu u gaarsiino saxiifiyiinta kaleeto si markaas halkaasi looga sii ambaqaado maadaama marka laga hadlayo dhexdiido isbedelka cimilada iyo weliba dhibaatooyinka ma ahan wax oo hal maalin iyo maalin ku xigta laga keliya ku filan maahan waana howl ay u taalo qof kasta waajibaad uu ka saaran yahay qof kasta oo wariyaa meel kasta oo uu joogo waayo si toosa ayay u saameynaysaa wariyaashana waa dadka gubdhaxaadka u ah waxa dhacaya dadka u gudbinaya bulshada waa ayaga marka waa waajibaad qof kasta saaran sidaas daraaddeed annaga marka waxaa nagu waajibaa inaynu shacabka aanu u gudbino waxyaabaha ay la kulmayaan waxyaabaha maalin walba ay hadda ila taagan yihiin oo kaleeto waxaan soo qaadnay annaga ka soomaali ahaan kaalinta annaga dhibaatooyinka cimilada ay nagu yeesheen labadii kun iyo sagaal iyo tobankii lasoo dhaafay waa og tahay in darad xun ay soomaaliya ay ka dhaceen taasoo sabab u ah isbedelada cimilada waxaynu ku weynay dad qaali nagu ahaa waxaa dhulka la dhigay dhigmays dhulbeereed aada u tiro badan guryo badan tiro badan in ka badan laba boqol oo kun oo qof oo soomaaliya ayaa ku barakacay daadadkii ka dhacay gobolada soomaaliya marka inkastoo aanan ku baraarugsaneen haddana dhibaatooyinka isbedelada cimilada si toos ayay noo abaarayaan waa tahay soomaaliya oo kaleeto waxyaabaha oo kaleeto oo heesto waxaa kamid ah abaaraha soo laalaad waxaa kamid ah biyo la-aanta sanad walba na soo wajaha ayaa ayaa kamid ah marka laakiin anagu sida sida tooska ah uma fahamsanin dadka qaar markaa tidhaahdo cimilo waxay way kula yaabayaan maxay tahay cimilada laga hadlaayo waa la garansan yahay soomaaliya wooda muhiimada ugu weyn hadda ma ahan cimilo laga hadlo waxyaaba ka waaweyn ayaa u yaala laakiin waxyaabaha ka waaweyn sida amniga oo kaleeto naftirkeeda ayaa waxay si toosa u saameynaysaa cimilada waayo dhalinyarada la shaqaalaysiinayo la dagaalada iyo waxyaabahaasi looga faa'iidaysanayo haddii ay haysan lahaayeen nolol ku filan iyo beerahooda u bixi lahaayeen noloshoodii ay maareen lahaayeen ma suurageli lahayn in la shaqaa la shaqaalaysiisto la askariyaysto oo fikrado kala duwan lagu beero marka taasi naftirkeeda ayaa waxay qayb ka tahay siyaasadaha isdiidan iyo iyo dagaalada naftirkooda cimilada ayay qayb ka tahay maryan seyle cabdirasaaq guddoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed oo iyadaoo ku sugan kaasabalaanka khadka telefoonka ugu warantay cabdixaafid cawil ismaaciil oo istuudiyaha igu helinaya weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington cabdixaafid imikanaha dhegaystayaal waa wararkii cayaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo booqanaysay guriga banley ayaa qarka u kortay inay guuldaraysato laakiin ciyaaryahan dalcali ayaa badbaadiyey kooxdiisa oo rigooro loo dhigay qaybta dambe ee ciyaarta ku bareejiyey gool ay banley qaybtii hore ciyaarta dhalisay labada kooxood ee banley iyo tottenham hatsba ayaa waxay ku kala tageen min hal iyo hal oo koox waliba ahi ay halkaasi dhibic ka soo qaadatay ciyaarta kadib tabaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo aad u caraysan waa hose marino ayaa waxa uu weeraray ciyaaryahan endombele oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan kooxdiisa isla markaasina ka ciyaaraya qadka dhexe xiddigan oo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan oo lacagtii ugu badnayd abid ay kooxdu ku soo iibsatay ayuu macallinku ku tilmaamay mid aan qadka dhexe ciyaartii uu ku soo bandhigay ahayn mid lagu qanci karo isla markaasina aanu ka gambanaynin inuu tilmaamo wixii laga filayey ciyaaryahankan inaannu soo bandhigin morino waxaa xusay xiddigu in uu muddo ku filan joogay horyaalka waddanka ingiriiska ayna ahayd inuu la qabsado oo kooxdu siday ugu tallamaysay xirfaddiisa kubadeed uu garoonka ugu soo bandhigo weerarkan uu macallin morino ku qaaday xiddiga qadka dhexe ka ciyaara ee reer faransa ayaa waxaan la ogayn waxa ay niyaddiisa u geysan karto iyo dhaawaca niyadeed ay ciyaaryahankaasi ku keeni karto dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulamada kale ee laiskaga hor yimidna kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa shalayto waxa ay kaga badisay f c banmouth laba gool iyo hal liverpool oo iyadu dhowrkii kulanee lasoo dhaafay guuldarraysanaysay horyaalka qaaradda yurub ee champions league iyo efa kaabka oo laga reebay iyo weliba markii ugu horraysay horyaalka waddanka ingiriiska oo toddobaadkii lasoo dhaafay watford ka badisay ayaa caradaasi a f c banmouth kala duldhacday oo saddex dhibcood garoonkeeda anfield ku qaadatay horyaalka waddanka ingiriiska shan iyo labaatan dhibcood ayay ku hogaaminaysaa walow kulanka maanta laba manchester ay ku ciyaarayaan oo travor haddii city ay badiso ay suura gelin karto inay saddex dhibcood shan iyo labaatanka ka soo jarfaase buur dheer in la koro oo liverpool sanadkan ay koobka cid kalahi kaga guulaysan karto liverpool ayaa waxaa la filayaa haddii ay saddex kulan oo keliya badiso inay ku guulaysato horyaalka waddanka ingiriiska arsenaalna waxay dirqi kaga badisay westham united oo london ka wada dhisan yihiin ciyaaryahan lakaseed oo gadaal ka soo gala ayaa kubad madaxa ugu dhigay masad usil shabaqa la helay ciyaarta dabadeedna arteta waxa uu sheegay kooxdiisu haatan inay soo wanaagsanaanayso islamarkaasina uu rajaynayo kulamada soo socda inay kooxdu guula wacan heli doonto islamarkaana uu rajo wanaagsan ka qabo waddada guulaha ay kooxdiisu cagta saartay arsenaal ayaa kulankii saddexaad oo xiriira gurigeeda ku badisay tan iyo bishii februari ee sanadkii labada kun sagaalyo tobankii crystal balas tirataaleeg watford ayay ku martay sheffield united ayaa iyana hal gool iyo waxba norwich city kaga badisay southampton oo gurigeeda ku ciyaaraysana hal gool iyo waxba newcastle ayaa iyana kaga guulaysatay toddobaadkan malaha waxa uu ahaa toddobaadkii hal gool iyo waxbada oo ilaa ay afar kooxood ayaa tiradaasi ku badiyeen sidoo kale kulanka kale ee maanta horyaalka waddanka ingiriiska dhacaya waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee chelsea everton oo guriga stanford bridge ee kooxda kubadda cagta ee chelsea ku kulmaya horyaalka waddanka sbainna waxaa dirqi ku badbaaday oo baxsatay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo toddobaadkii hore real madrid ay ka rifatay ciyaaryahan leonel messi ayaa mar kale barcelona ceel ka soo saaray hal gool iyo waxba ayay kooxdiisu ku badisay oo rigoore uu u dheliyey ayay saddex dhibcood ku qaateen horyaalka dalkaasi laba dhibcood ayay hoggaankiisa kula soo wareegeen laakiin waa guul laysaga dambeeyo oo real batis iyo real madrid ayaa kulmaya goor dambe oo caawa haddii markaa riyaal ay badiso hoggaanka horyaalka iyada ayaa soo ceshan abdoota dhegeystayaal xubinta ciyaaro waa naga taatana kulan dambe oo mascadooeedla sidaayo
maxamuud mascade aad ayuu mahadsan yahay halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laabtaaf soomaaliga ee v o a da sahre cabdi axmed dhinacii fanka heestee ayaad inoo haysaa waxaan soo qabanayaa yurub kenya iyo heeskii gabtii dhaqanka giraanta wareegto goor la arkaba codkaasi dhegihiina aan uga sii tago yurub genyo intaynu mar kale kulmi doono dhammaantayba waa anigoo saare cabdi axmed cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamed cabdisan dheere waxaan idin wada leenahay nabadgelyo
Thank you.